halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efmida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis koob iyo tobanka bisha abriil sanadka aan iraahday waa khamiis siddeed iyo tobanka bisha abriil sanadka laba kun iyo afar labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah maxkamad ku taala new york oo maanta dib u ambaqaadaysa dhegaysiga kiisaska dacwadeed ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump lakiin haddii arrintu ay faldembiyeed noqoto lagu helo inuu dembiilo yahay dembi galay oo xukun uu ka dhasho in ama xabsi ha loo dira ha noqoto ama si kale ha loo maaray laakiin dembi lagu helo intaasi ay saamayn ka duwan yeelta ayaa laga yaabaa laakiin waxaan ognahay madaxweynaha inuu leeyahay taageerayaal aan dan ka gelaynin wixii loo haysto iyo wixii lagu xukumo
waxaa kalood dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan aqoon-yahanka soomaaliyeed ee wax ku bartay maraykanka uu soo dhoweeyey tallaabadii uu madaxweyne joe biden sheegay inuu deymaha kaga cafinayo dadka loo haysto amaahdii waxbarasho ay qaateen iyo waxa ay uga dhigan tahay iyo sidoo kale dhakhaatiirta magaalada boosaaso oo sheegay in xanuunka kansarka uu aad ugu soo badanayo deegaano badan oo ku yaala gobolka bari iyo weliba ciyaarihii iyo kooxda real madrid oo xalay ka aargudatay kooxda manchester city balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida golaha sanadka ee maraykanka ayaa arbacadii shalay meesha ka saaray dhammaan eedihii uu aqalka wakiilada xilka uga xayuubiyey wasiirka arimaha gudaha arrimaha amniga gudaha ee maraykanka alekhandro mayorkas xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada ayaa mayorkaas ku eedeeyey inuusan ku dhaqmin xeerarka xuduudaha maraykanka iyo inuu been u sheegay koongareeska aqalka sanadka oo ay qalbiyad haldheeri ah ku maamulaan dimuqraadiga ayaa tuuray labadii qodob ee ay ku soo eedeeyeen aqalka wakiilada waxaana ay xeerkooda ku meelmariyeen codad dhan kow iyo konton iyo sideed iyo afartan kow iyo konton iyo sagaal iyo afartan jamhuuriga ayaa ku doodaya in madaxweyne biden uu aad ugu dabacsan yahay muhaajiriinta sida sharci darrada ah uga soo tallaabaya xadka kadib markii ay laba milyan oo ruux kor u dhaafeen dadka ka soo gelaya xadka koofureed ee maraykanka labadii sano ee lasoo dhaafay kadib markii uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ingiriiska iyo jarmalka ayuu ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu arbacadii shalay ka shanqariyey in israa'il ay iyada qaadan doonto go-aankeeda ku aadan sida ay isu difaacayso hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli dalalka reer galbeedka gaar ahaan kuwa xulafada laah israa'il ay ku cadaadinayaan xukuumadda tal abiib in ay isxakamayso oo aysan ka jawaabin weerarkii ay dhowaan kala kulantay iiraan maraykanka midooda yurub iyo dalalka warshadaha ku horumaray ee g n ayaa dhammaantood ku dhawaaqay qorshayaal ay ku saarayaan cunaqabatayn hor leh arrintaas ayaana loo arkaa mid reer galbeedka ay ku direen fariin ah in israa'il aysan ka aargudanin iiraan xafiiska netanyahu ayaa sheegay inuu uga mahad celiyey wasiirka arrimaha dibadda ee jarmalka analena barbog iyo dhigeeda dalka ingiriiska david cameron taageerada ay u muujiyeen balse uu caddeeyey in israa'il ay iyada qaadanayso go-aanada ay isku difaacayso dhanka kale ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa arbacadii sheegay inuu gantaallo ku weeraray saldhig militari oo ku yaala waqooyiga israa'el militariga israa'il ayaana sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen afar iyo toban askari xisbullah waxa ay weerarkaasi ku sheegtay mid ay uga aargudaysay duqeyn ay diyaaradaha israa'il ku bartilmaameedsadeen xubno ka tirsan ururka xisbullah dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a washington aan ku bilowna maanta oo khamiisa ayaa lagu wadaa in maxkamadda degmada manhattan ee magaalada new york ay dib u ambaqaado dhageysiga kiisaska dacwadeed ee tirada badnaa oo ku jiro kiiska sumcadilista ah ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump kaasoo ay maxkamadda geysay haweeney qoraa ah oo lagu magacaabo ejen carol haweeneydan ayaa horey ugu eedeysay trump inuu faraxumeeyey sannadihii sagaashamaadkii iyadoo trump uu beeniyey eedaha loo soo jeediyey sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayay maxkamadda ka dacweysay iyadoo ku eedeysay inuu sumcad dilay haddaba arrinkaasi iyo dacwada inta ay ka kooban tahay iyo waxyaabaha madaxweynaha loo haysto ayaan ka wareystay gariiqaan aamiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota waxaana marka hore weydiiyey waxa dacwadan ay ka kooban tahay
kiiska madaxweynaha ku bilowday ee magaalada new york kaga bilowday waa kiis faldambiyeed ah oo ka kooban soddon iyo afar qaybood ama counts soddon iyo afar qodob ka kooban waana faldambiyeed inta badan wuxuu ku saabsan yahay wax isdabamarin maaragtay lacago oo maaragtay uu ku bixiyey islaan uu xiriir kala dhexayn jiray si uu ugu aamusiiyo waktigii doorashada uu ku jiray labada kun iyo lix tobankii marka iyo in maaragtay uu xaaladisa dhaqaale uusan ka ror sheegi jirin kasna uu maaragtay si khayaano ah uu ugu samayn jiray bangiyada iyo marka uu la tacaamulayo cashuurta bixinteeda iyo gobolkaba new york marka faldambiyeedkaas ayaa ku socda waa maxkamad hadda bilow oo hordhaca hadda waxaa la dooranaya xeer beegtigii waxaana la filayaa in uu maxkamadintani ay socoto muddo ilaa lix isbuucah waxaa mar walba suurtagal ah inay kasii dheeraato wakti badan ayay haddaba qaadatay xulitaanka xeer beegtidu welina ma dhammaan
waa gartay marka tan maanta hor taalo kiiska sumcadilka ah iyadana la dhegeysanayo muxuu yahay yaana soo gudbiye
waxaa dhacday in maanta waxaa hadlay xeer ilaaliyaha new york district court of new york oo la yidhahdo alvan alvan brag wuxuu ka hadlay in su-aala mar la weydiinayay oo saxaafaddu weydiinaysay in haddii madaxweynuhu uu go'aansado inuu ka makhraati furo kiiskiisa kiiskan ku furan ay weydiin su-aale ka weydiin doonaan kiisaskii hore u dhacay oo uu ka mid ahaa kiis islaan uu magac sumcad dil ku sameeyey oo jean carol la yidhaahdo xukun looga xukumay lacag sagaashan milyan ku dhow oo kale iyo in maaragtay lagu helay wax isdabamarinaya masuq maasuq kale oo iyada lafteeda lacag fara badan looga xukumay kiis kale oo isagana ahaa madani magaalada new york marka kuwaas in uu soo su-aala ka weydiin doono ayuu xeerlaaliyuhu sheegay taas ayaa keentay marka inuu kiiskaas dib usoo labakacleeyo in uu xeerlaaliyu weydiin karayo in kale waxaa xusid mudan oo rabaa dhegeystayaasha inay fahmaan in markii qofka dalka maraykanka la saaraya maxkamad uu xuquuq dastuuriga u leeyahay in uusan makhraati kicin oo haddii uu makhraati kici waayo aan loo qaadan karin inuu yahay qofkani qof dembiga qirtay waana waana xuquuq dastuuri ah oo dastuurka dalka maraykanka iyo gobolladaba ay siinayaan marka taas waxaa keliya lagu jebin karaa qofku isagu inuu go'aansado inuu makhraati furo lakiin hadduu makhraati furo wuxuu furayaa irid xeerlaalintu ay ku weydiin karto su'aalo ku saabsan wixii uu ka makhraati furay
hadda dacwado badan ayaa hor yaalla marka kiiskan sumcad dilka ah iyo dacwadahaas tirada badan maxaa isku xiray sidee isu soo gelayaan oo laisugu soo maaragtay laisugu xiriirin karaa
waxay isugu xiran yihiin haddii qofku makhraati kaco yidhahdo anigu waxaan ahay tusaale qof toosan baan ahay horeyna loogu helay dembi lagu helay oo ku saabsan toosnaanta qofka sida inuu qofku masuq maasuqo inuusan runlow ahayn oo been sheego inuu wax isdaba mariyo haddii dembi noocaasa hore lagugu helay maxkamaddana aad la soo istaagtid waxaan ahay qof toosan dabcan xeerlaalintu waxay xaq u leedahay inay su-aal kaa weydiiso ku tirahdo miyaadan ahayn qofkii horey loogu helay dembiga noocaana miyaadan arrintani dhicin hadduu qofku dabcan diidan waxaa soo bandhigayaa xukunkii hore loo dhacay iyo waktigii u dhacay iyo saxiixii qaadiga iyo marka waa kiiskan sumcadda ku saabsan wuxuu imaanayaa keliya haddii madaxweynuhu uu go-aanso inuu makhraati furo si dee u makhraati furona uu yidhahdo waxaan ahay qof runta sheegaya oo wuxuu sheegayo in la rumaysto oo xeer beegtu ay rumaysta ay tahay marka waxaa la weydiinaya miyaadan ahayn qof horay dembiyada noocaana u galay marka waxay hoos u dhigaysaa markaa su-aalahaas inuu yahay qof aan la rumaysan karin ama inuu yahay qof toosan ayay hoos u dhigaysaa
garyaqaan sidaan la soconno madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump wuxuu ku jiraa ololo doorasho oo uu doonayo in mar kale uu madaxweyne uga noqdo ee dalkan maraykanka marka dacwadahan lagu soo oogayo soo noqnoqday dhaawac intee la eg ay u geysan karaan ololihiisa doorashada uu ku doonayo in mar labaad uu ku tago aqalka cad waxay ku xidhan tahay runtii cadeymaha lasoo bandhigo iyo siday yihiin ilaa hadda waxaan la soconnaa in maxkamadihii hore loogu maxkamadeeyey iyo wixii hore loogu helay ay ahaayeen kiisas madani ah loogaga guulaystay madaxweynaha inta badanna dhaqaale ayay ku saabsanaayeen iyo ganaax laakiin haddii arrintu ay faldembiyeed noqoto oo lagu helo inuu dembiilo yahay dembi galay oo maaragtay lagu caddeeyo oo xukun uu ka dhasho in ama xabsi ha loo dira ha noqoto ama si kale ha loo maaray laakiin dembi lagu helo intaasi ay saamayn ka duwan yeelta ayaa laga yaabaa laakiin waxaan ognahay madaxweynaha inuu leeyahay taageerayaal aad u taageersan oo iyagu aan dan ka gelaynin wixii loo haysto iyo wixii lagu xukumo horena waxaa xusid mudan inuu yidhi haddii aan waddadaa fifth avenue aan qof xataa ku dilo hal cod kuma dhuminayo marka tii haddaysan rumoobin waktiga inoo sheegi doona waan arkaynaa laakiin laakiin horey waxaa xusudan aan loogu helin wax dembi faldembiyeed ah laakiin intii hore ay ahaayeen kiisas madani ah laakiin waa waxaan taariikhda hore u dhicin madaxweyne maraykanka soo maray oo inta lagu helay iyo inta lagu soo oogay madaxweynihii hore donald trump inuusan weligii xil u tartamin marka waa xaajo ogub ah waktiga ayaan inoo caddayn doona
kaasi wuxuu ahaa gareeqaan amiin haaruun oo ka howlgala gobolka minnesota oo qadka telefoonka iigu waramayey qaar ka mid ah dhalinyarada iyo aqoon-yahanka soomaalida ee wax ku bartay dalkan maraykanka ayaa si weyn u soo dhoweeyey qorshihii madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku dhawaaq sheekadaas dib ayaan ugu soo noqon doonaa dhegeystayaal dhakhaatiirta magaalada boosaaso ayaa sheegay inay korortay tirada dadka laga helayo cudurka kansarka ee magaalada ee magaalooyinka uu ka kooban yahay gobolka bari qaar ka mid a meelaha laamiga ka baxsan oo ay adag tahay in laga helo adeega caafimaad ayna dadkaasi u badan yihiin dadka laga helayo xanuunada ayaa isugu jira dad waaweyn iyo caruur kuwaas oo howlwadeennada caafimaadka ay sheegeen inaysan ku baraarugsanayn xanuunka oo xilliga uu soo ridanayo ama ay tegayaan goobaha caafimaadka ay horseedi karto in ay timaado in dalka wax looga qaban waayo doctor cabdicasiis axmed gurey oo ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada boosaaso ayaa xaaladan uga waramay wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf aad baa umahadsantiin v o a kansarku ama unugyada kansarku waa unugyo jirka ka tirsan oo lumiyey kontaroolkii xakamayntii jirka uu ku hayay unugyadiisa jirkeen wuxuu ka kooban yahay balaayiin unugyo ah kuwaasoo shaqooyin kala duwan qabta kuwaasoo ku jira hubinti ama xakamayn aada u sarraysa unugyo kasta oo lumiya xakamayntaas ama kontaroolkaasi waxay bilaabayaan inay isqaybiyaan koraan ayna u gudbaan xubnaha u dhodhow ama unugyada u dhodhow marka unugyada dabeecadda caynkaas leh ayaa waxaa la yihahdaa kansar magaalada boosaaso aan joogno waxaa la sheegaa in xanuunka dadka uu soo ridanaya aada u badan yihiin marka maxaa keenaba soron kadha xanuunkaas
horta kansarku wax hadda ku cusub ama soo badanaya adduunka oo dhan keliya ma aha laakiin gaar ahaan puntland ama boosaaso markaynu joogno kansarku wuxuu usoo badanayaa waxaa kor u qaadmay alshan diagnostigii ama waxyaabihii sheybaaradii lagu baareeyey kansarka maadaama marka hore aan aada loo ogaanayn laakiin mar kasta waa uu jiray waxaana soo kordhinaya dadka da-doodu aada u sarreysa oo koritaanka alshan da-da oo aada u weynaanaysa marka waxay siyaadinaysaa markastuu waqtigu sii weynaado in la ogaado cayilka oo kale ee aadka u fara badan baa siyaadinaya genetiga oo kale oo wax badan aanan laga bedeli karin oo kale dabeecadaha aan wan wanaagsanayn oo kaleba iyaguna ziyaadinayna kansarku aada usoo bato sida qof dadkii oo cuno process garaysan ama sajal garaysan oo caagadaysan ama qasaacadaysan cunaya sokortii oo aada loo badsanayo dufankii cusbadii sigaarka iyo tubaakadoo iyaguna aadama u dhaliya kansar fara badan oo aanan ahayn sambabada keliya ee keena in kaad haysta oo kale ku samaysmo keliyaha oo ku samaysmo caloosha oo ku samaysmo khamriga oo kale isna waa aad buu u xoojinaya kansar nuu yimaado iyo guud ahaan daryaalka caafimaad ee dalkeenna oo aan gaarsiisanayn heer caalami ah marka taasna waxay keenaysaa inuu yaraado in waxyaabaha screeninka la yirahdo ama lagu sii ogaan karo si looga hortago ama xilli hor loo ogaado ee aada u yaryihiin marka waxyaabahaas o dhan baan u salaynaynaa inay keeni kar dadka yaryar iyo dadka waaweyn ee xanuunkan uu soo ridanayo yaa u badan titoore annagu intaan aragno bukaanada aragno inta badan dadka waaweyn bay u badan yihiin kuwa yarar waa jiraan yaraanay weynaan inta badan ma laha laakiin inta badan wuxuu qaataa wakti mararka qaarkood iyo koritaanka hadba sida unugyadaasi u koraan bay ku xiran tahay laakiin dadka waaweyn dadka yararskuse ayuu dhacaa dadka waaweyn ayuuse u nugul yahay titore waxaa rabaa inaan ku weydiiye magaalada boosaaso ma leedahay meelo u gaara oo dadkan xanuunadooda lagu baaro inta badan cusbitaalada magaalada iyo kilinikada ayaa lagu baaraa inta badanna qofku calaamado ayuu la yimaadaa mararka qaarkoodna waxaa dhacda in uu isagoo maraya checkup sanadle oo kale ah ama ka cabanaya cabashooyin kale in skan ama combyuutar la saaro kabacdina la helo barooyin inay ku jiraan jirku samaysmeen marka xarun gooni ah ma jirto laakiin si guuda ayaa loo baaraa wixii adeega loo qaban kara ayaa loo qabtaa wixii aan halkan ka qabsoomi karin oo kale dalka dibadiisa ayaa loogu diraa xubnaha ugu badan ee qofka uu ku saameeyo jirkiisa ama uu ka soo baxo xanuunka loo yaqaano kansarka meelaheebaa ugu badan oo bulshada uu nabaradaasi ku saameeya horta kansarku intiisa badan adduunka caalamiyanba iyo iyo soomaaliyaba waxaan jira alashaan in uu badan yahay kansarka naasaha kansarka brostatka oo xagga ragga ah iyo kansarkan xiidmaha waaweyn ku dhaca iyo malawadka marka saddexa kansar ayaa u badan laakiin waxaa maalmahan inkas soo badanaya oo kale kansarka dhuunta ku dhaca ama hunguriga ku dhaca kaasoo aan u salaynayna waxyaabaha kulkul ee dadka in ay cabaan shaaha oo kale aada loo cabo kulaylka iyo cunooyinka qaarkood waxaa kaloo jira kansaro kale oo ku dhaca dhuunta iyaguna kuwa beerka ku dhaca oo ay habitaasyada ama cagaarshooyadu ay keenaan kuwa sambada ku dhaca iyo kuwa kale oo ku dhaca isha iyo meelo kale waxaa la yidhaahdaa soomaalidu kuma baraarugsanaa xanuunkan dhakhaatiirtuna ay ku yartahay wacyigelinta dadkan xanuunkan aada ku soo ridanayo titore waxaa jira dadka mararka qaarkood oo kale xanuunkan isaga shakiyaan islamarkii dhakhaatiir lama xiriiraan maxaa taas sababa soron kadha
horta isagu shaki badan inta badan ma laha oo qofku wuxuu ka ogaan karaa shakiga u weyn waxaa keeni kara inuu qofku ku arko buro kasoo baxda jirkiisa ama wax dheeraada uu ku arko taasna waxaan kula talinana qof kastoo isku arka ani alshaan wax kasta oo buro ah ama wax kastoo fiixa oo jirkiisa kasoo baxday banaanka ah inuu dhakhtar la tashado celcelisahaan tirada guud ee dadkan xanuunka uu kusoo ridanayo ee kansarka magaalada boosaaso ama gobolka bari ee sanadkan iyo sanadii hore yuu badan yahay is odhan kadhaa tutor cabdicasiis horta tirkoob guud oo magaalada dhana kama hayno laakiin inta bukaan aan la kulanayno cusbitaal guud ee boosaas ayaan joogaa iyo goob kliniga marka intaan la kulanay sanadkii hore saddexlabaatanki ilaa hadda oo ah afarlabaatankii isku celcelis waxay noqonayaan ilaa iyo toddobaatanay marka meelo kala duwanna ku dhacaya una badan kuwan dhuunta iyo ku dhacaya
kaasi wuxuu ahaa doctor cabdicasiis axmed gurey oo ku sugan magaalada boosaaso wuxuu u waramayay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf qaar ka mid ah bahda waxbarashada iyo dhallinyarada aqoon-yahanka soomaalida ee wax ku bartay dalkan maraykanka ayaa si weyn u soo dhoweeyey qorshihii madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku dhawaaqay ee ahaa inuu cafin doono ama uu ka cafin doono deynta waxbarasho ee lagu leeyahay ardayda horey amaahda waxbarasho u qaadatay haddaba aqoon-yahanka soomaalida ee deymaha lagu leeyahay maxay tallaabadan oga dhigan tahay warbixintan ayaana ku eegayaa madaxweyne jo biden ayaa horey u waday qorshe kan ka ballaaran oo doonayay in daynta waxbarasho looga cafiyo malaayiin qof kuwaasoo ay ku jiraan soomaali fara badan oo doonaysa inay ka faa'iidaystaan inkastoo maxkamadda sare ee maraykanka is-hurtaag ku samaysay tallaabadan cusub ee bayden uu qaaday maxay uga dhigan tahay dhallinyarada iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed ee deymaha waxbarasho looga leeyahay dalkan maraykanka sidee ayay isugu soo dhoweeyeen waa kan maxamed saalax sheekh khaliif oo bare ka ah jaamacadda o s u ee gobolka ohio oo arrimahaasi ka hadlaya
dadka soomaaliyeed somaali american iska loo yaqaano ee waddankan ku nool maraykanka jaamacadaha maraykanka waa wuxuu bartay deymaha badan lagu lahaa sida shacab weynaha maraykanka looga cafiyey ugu farxeen deymaha ayay iyagana usoo dhoweeyeen oo dadka unbay ka mid yihiin runtii arrin loo riyaaqay oo bahda waxbarashada iyo aqoon-yahanada ummadda soomaaliyeed shabaabka dhalinyarada wax ku bartay jaamacadaha maraykanka ee kala duwan runtii waxay ahayd inay aada ugu riyaaqeen una soo dhoweeyeen runtii ma garanaysaa maaragtay noloshooda wax weyn ka bedeli doonto mathalanba haddaan kasaale kala soo qaada dadkan medicinka bartoo kaleento waxay xambaarsan yihiin dima aada iyo aada fara badan oo runtii aada mado in xataa lifetimekooda bixinayaan aada iyo aada fara badan waxay oga dhigan tahay fursad dhaqaale oo soo korodhayo qofkii ma garanaysa cunihiisii iyo qoontiisii laga qaaday ayay u dhigan tahay oo qofkii maaragtay uu helayo waxa loo yaqaana financial freedom helaya amist oo naftiisii iyo dadkiisii iyo wixii dowladdu ama u celinaya meel kale ku wacan karo
waxaa jira dhallinyaro badan oo la harjadaya sidii ay isaga bixin lahaayeen deymaha ay qabaan oo culays dhaqaale ku haya haddaba sidee ayay uga faa'iidaysan karaan qorshahan cusub ee deyn cafiska shuruudaha ku xeeran iyo meelihii ay u mari lahaayeen ayaan weydiiyey ismaaciil jirde oo ka mid ah bahda waxbarashada ee gobolka oregon ee dalkan maraykanka sidoo kalena ka mid ahaa dad horay amaahda waxbarasho looga cafiyey dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo wax ku bartay maraykanka sida aan la soconno waxay qaataan deyman marka deymanka waxay u badan tahay haddaan qiyaaso inta ugu badan boqolkiiba siddeetan ardayda wax dhigi karaa oo oo soomaalida oo wax bartay intaan ka warhaayo deymaa lagu leeyahay marka inta aan cafinin ka hor dadka waxaa waxaa muhiim ah inay ku jiraan maxaa la yidhahdaa barnaamijyo waxaa jiro oo ay dowladda ugu tala gashay oo oo oo loo sii diyaarinayo dadka meelahaasaa laga dhex xushaa horta marka hore horta muhiim waxaa ah qof kastoo soomaali ah oo arday ah oo deyman lagu leeyahay inuu barnaamijyadaas ka warhaayo badanaa waxaa la dhahaa oo loo yaqaanaa magaca oo loo yaqaana waxaa la yidhahdaa income driven repayment plans aa loo yaqaanaa amase kuwa ku xiran qofka dakligiisa amase lacagta soo gasho marka dadka ku xiran barnaamijyadaas horta waa inay hadda haddaysan horey ugu jirinna waa hadda inay galaan kii ku jirana waa inuu ka warhaayo arrintaas in maxay aheetay ay u tahay meelaha layskaga cafiyo inay tahay dadka isla dar barnaamijyadaas dadka oo marka horeba ku dhex jiray leh in ay inta badan la cafiyo keliya waxaa jirta laba qaybood oo sidta ugu muhiimsan mid waxaa jirta dadka u shaqeeya dowladda amase hay-adaha dawliga ah amase waxyaabaha oo non profitka camal oo micnaha oonan qofka kambaniyaasha aanan lacagta aanan gooniya u samaynin dadka ka shaqeeyo maxay ahaatay toban sana hadday ka shaqeeyaan amase dowladda amase xitaa gobolka iyo waxaas u shaqeeyaan waa laga cafiyaa inta badan marka aniga noocaasa kuwaasaan kamid ahay siyaabo kaloo jirta oo haddii labaatan shan sane ay bixiyaan diimaha oo ay si kastaba meel kastay ka shaqeeyaanna oo la cafiyaa jirto laakiinse shuruudo badanaa jirta oo laga soo baxo aniga nasiib wanaag muddo oo badan ayaan arrintaas ka warhaayay arrintan waxay soo baxday labada kun iyo toddobadii markuu madaxweyne bush joogay oo programkan dhan la bilaabay maxay loan forgiveness kala dhaho laakiin madaxweyne kastoo yimaado waxyaabau ka bedbedelaa ama horeu usii wadaa ama mid kuwo qaarkood diliya u dhigaan marka aniga midda aan nasiibka waxaa isugu kay soo aaday anigii ka warhayay barnaamijka oo muddo hore galay toban sanana markii ii buuxsantayna lacagtii sidaas laigaga cafiyey
ismaaciil maadaama aad si weyn ugu kuurgasho ee habka deyn cafiska ama qaanta waxbarashada ee horeyna adiga lagaaga cafiyey ee sidaad ii sheegtay maxaad ujeedinaysaa aqoon-yahanka soomaaliyeed ee doonaya inay arrinkan ka faa'iidaystaan si ay ugu fududaato
horta barnaamijkan mar badan ayaa la filanayay intaan in ka badan ayaa jirtay in la cafiye ay ahayd oo dhowr milyan oo qofood oo saamayn lahayd hadda tan la sheegay oo lagu dhawaaqay bishaan lagu dhawaaqay waa laba boqol iyo toddobaatan iyo toddoba kun waaye marka aaday uga yarta hadir ahaan dabcan dad badan oo soomaali ah inay ku jiri doonaanaan rajaynaya midda koowaad horta emailkaada fiirinhaay mar kasta qof kasta oo soomaaliya oo deyn bixiyana waxaan kula talinayaa boqol kiiba boqol barnaamij ayaa jiro la dhaho safe s a v e qof kastoos arday way garan karaa wuxuuna ka mid yahay barnaamijkaas barnaamijyada oo dowladda ay lacagtaadii deynta dhan inta consolidaton kusoo bisid isku soo wada dartid ayaad hoos geynaysaa dowladda si toose dowladda marka waxay qabtaa kambaniyaal badan oo u maamulo shirkado badan oo u maamulo shirkadahaas mid ka mid ah ayay marka ayaga kuu assign garaynayan amase ayaga kuu dooraayo marka waxaa muhiim ah income driven repayment plans aa la dhahaa amase lacagta qaybka loo bixinaayo oo ku xiran lacagta dakhliga kusoo gasho micnaha dowladda ayaa barnaamijyadaas u samaysay mar kastoo lacag la cafinaayana dadkaas ee laga dhex xushaa meel banaanka eh kama imaan doonaan marka kusii xisaabtamaan dhihi lahay had ereygaas xasuusta income driven repayment plan dadka qof kastoo soomaali ah ooba bixinaaya canshuur maxay bixinaaya dayn waa inuu barnaamijyadaas mid ka mid ah asoo isticmaalaya bixiyaa si uu hadhowtii uga faa'iidaysto tan haddaad ka heshid nasiibaad leedahay emailkaaday kuugu soo dhici doontaa haddii aadan tan ka mid ahayna waxaa qasab noqon doonto ay u badnaan doontaa isla dadkaas leh in laga soo dhex xusho amase sanadkan amase sanadada soo socota
aqoon-yahano badan oo soomaali ah kuwaasoo wax ku bartay dalkan maraykanka laguna leeyahay deymaha waxbarasho ayaa tallaabada uu qaaday madaxweyne jo biden waxay u noqonaysaa yadiilo ay dareemayaan si ay isaga yareeyaan culayska dhaqaale ee uu ku hayo bixinta qarashaadka waxbarasho ee hore ay u deensadeen haddana dhegeystayaal haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha kooxda real madrid ayaa xalay ka aargudutay kooxda manchester city oo sanadkii lasoo dhaafay wacdaro ku dhigtay oo ay markaasi isku arkeen tartanka uefa champions league samafinaalkiisa real madrid ayaana xalay ciyaar boqol iyo labaatan daqiiqo socotay oo lagu kala bixi waayey ugu dambeyntii rigoryaal ku garaacday kooxda difaacanaysa horyaalka yurub islamarkaana ahayd kooxda sida weyn loogu saadaalinayay ee manchester city real ayaa finaalka waxay isku wajihi doonaan kooxda bayer muniq oo kasoo adkaatay kooxda arsenal sidoo kale samafinaalka waxaa jooga kooxaha brusia dortmond iyo baris oo iyagana habeen hore soo baxay uefa champions league ayaana hadda soo gaaray wareega samafinaalka dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha codadkaasi maxamed awasgeedow iyo jidda koosta ayaa u dambeeyey idaacaddeenii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo